waxaan haatan oo ku soo dhawaada barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa idin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur noo soo qaba dhabaalka ugu horreeya warqadda ugu horraysa daandurey waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay aabba muuse xaamud yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtooda axmed cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdulaahi cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxmaan cismaan xaamud iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamuud muuse xaamud iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira dadka diraya xuseen muuse xaamud iyo idriis muuse xaamud muxidiin cismaan xaamud iyo cabdifataax xasan xaamud maxamed cali xaamud doctor cabdirasaaq cali xaamud iyo eedaxaawo xaamud yuusuf saygeeda iyo caruurtooda eede abyan xaamud yuusuf iyo caruurteeda eede xamse xaamud yuusuf iyo yuusuf muuse xaamud jibriil cismaan xaamud iyo luqmaan xasan xaamud cabdirasaaq muuse dhambaalka aad ayuu u dheeryahay waxaa kaloo ku jira dadka diraya eede maryan xaamud yuusuf iyo xaliimo cismaan xaamud iyo caruurteeda faadimo cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda zaynab cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda maryan cismaan xaamud iyo caruurteeda iyo madiine cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda aamine cismaan xaamud iyo cumar muuse xaamud faadimo cali xaamud caasho cali xaamud dhammaan reer xaamud yuusuf geedi oo kala jooga magaalooyinka gaarisa nairobi colombos ohio ee dalalka kenya iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan yuusuf cali xaamud iyo mine maxamed cali oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray agaasimaha t v-ga hirshabelle cabdikariin cumar macalin aalus agaasimaha radio jowhar maxamed abuukar caseer cali maxamed warsame caleeg bashiir cali daahir xasan cumar macalin zahro cumar macalin saalim axmed saalim deeqo axmed ibraahim mustafa cali axmed cabdulaahi shariid kanyare ismaaciil maxamuud cumar rufaaci cabdi xuseen iyo cabdulaahi cumar macalin iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey muscab cabdirasaaq waxay leeyihiin allaha ka dhig kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay aamiin ayaan ana u raaciyay heesta ugu horreysa ee aan ku furan doono heesaha aan maanta u hayno dhegaystayaasheenna waa heesta leybkii jacaylka waa ereyadii xuseen ow faarax allahu naxariistay iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
dhambaalkana waxaa uu noogu yimid xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadleh xaaji xuseen iyo xaaskiisa caruurtooda iyo axmed cabdiqaadir xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadleh xaaji xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cabdiqaadir sheekh faarax iyo maxamed shaafi ow xasan nuur oo ku magaca dheer abaadi khaliif cabdulaahi macalin cabaas saciid cabdi qaasim cabdiqaadir moxamed nuur cabdiraxmaan seynab cabdiqaadir sheekh faarax iyo khaliif maxamed daahir sheekh faarax iyo cabdiqaadir macalin daahir iyo marwadiisa iyo caruurtiisa waxayna taaniyad gaadsiinayaan yuusuf cumar sheekh iyo faadumo sahra maxamed macalin ibraahim oo ku aqalgalay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara eebbanaydan kale sii owlaad qeyr qabta aamiin waxaa noo baaqaya dadka kale ah qadar sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad basare sugow salaad iyo falxado cali daahiya dhuuxo xuseen cabdi iyo zamzam xuseen cabdi nastaexo xuseen cabdi xabiibo salaad jilcow iyo cabdixakiim maxamed salaad sacdiye sheekh yuusuf iyo daawud cabdulaahi warmooge xariire isaaq shiihow iyo iqra maxamed salaad dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan farxaan maxamed salaad iyo hinde xuseen cismaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada doqlow waxaana leenahay gacal iyo sukeeyaba gurigeena lagu farxa isku waaro ubad kheyr qabana allah idinku arsaaqo aamiin heesta kale aan idin ciyaarayno waa shimbirihow waxaa qaadaya cabdulla yuusuf hanuuniye
waad tahay heestaasi la yaabka lahayd iyo codka macaan cabdalla yuusuf hanuuniye haddii aan intaasi ku dhaafno dhambaal tahniyada aroos ayaan hayaa daanduray waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah muuse nuurow xasan iyo maxamed nuurow xasan sacdiyo nuurow xasan iyo xabiibo nuurow xasan cabdicasiis shirfow iyo aadan cabdi dhaqane xabiibo cabdi dhaqane iyo mustafa cabdi ibraahim qureesha boorow buule iyo cabdi doqane dhammaan reer nuurow xasan iyo reer cabdi doqane iyo reer cabdishiid oo kala jooga dalka iyo dibaddaba iyagoo isku duuban waxa ay halkan uga hambalyeynayaan awees nuurow xasan iyo faadumo xasan cismaan oo ku aqalgalay dhowaan magaalada baydhabo waxaan leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo nuuro axmed cosoble habaryar maryan axmed cosoble habaryar nadiifo axmed cosoble iyo abti maxamed axmed cosoble reer cusmaan cali oo kale ah muxudiin cusmaan cali sacdiyo cusmaan cali madiine cusmaan cali leyla muuse jaamac faadumo maxamuud cusmaan daahir cumar macalin maryan cumar macalin qaali cumar macalin maxamed amiin cabdikariin cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyadda wadajira gaarsiinayaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiilu ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi oo loo bixiyo muscab waxay leeyihiin soo weynou noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamiin warqadaha aroosyada ayaa toddobaadkan ugu badan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray maryan ibraahim geedi riyaaq ibraahim geedi iyo cabdifataax ibraahim geedi maqdis ibraahim geedi iyo maqsuudo ibraahim geedi cabdikaafi ibraahim geedi iyo xasan nuur ibraahim geedi xuseen ibraahim geedi iyo aabo ibraahim geedi ibraahim iyo hooyo faadima qaasim axmed iyo daxaliimo maxamed iyo jibriil qaasim axmed faadimo zahro jibriil qaasim iyo aadan jibriil qaasim maxamed amiin jibriil qaasim iyo cabdulaahi yare jibriil qaasim injineer borow iyo cabdiweli faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay hambalyo aroos oo wacan ay halkan uga dirayaan farxiyo jibriil qaasim iyo maxamed ibraahim geedi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley taariikhdu markii ay ahayd toddobiiyo labaatankii bishan juun ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kuugu dambeysay heesta ilwaad qurux iyo fanaanka cumar dhuule cali
dharaarta qatankee la qaawan yahay dharaartaan qoratiyo qudhaanja maqnayn qudhaydaad goyse baa lagugu qiri malaa'iigta qalinka loo dhiibiyo ilaaha qaadirina wax qarin maayo qiilaad ku baxdaana kuuma qorree qowlkee baad la hortegay qiyaamaha digaynu dhiganiyo waxadkii iloobe haddii waa adduunye adiga irdhowde waxdigaynu dhiganiyo waxadkii ilowde afkunka malihe ay uurka iga tahay amaana allah inan yahay akhirana way waisku arki doonaa afkunka malihe ay uurka iga tahay amaana allah inan yahay akhirana way waisku arki doonaa haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa seeg dhaxo inta lay arjumo awgalaygu naco haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilka aan galo isa seeg dhaxo inta lay arjumo awgalaygu naxo albaabkii qalbiga adaa oodayo iriidaw xidhee hooy haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay albaabkii qalbiga adiga oodayo iriidaw xidhee haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay
dhambaalkan wuxuu noogu yimi jaamac miro colaad hooyo firdowso cabdi axmed iyo awe cabdi colaad iyo maxamed jaamac mire aadan faarax farasle iyo sadiiq asad januune mustafe qaasim cabdi iyo liibaan cabdinaasir aadan iyo fataax xuseen iyo hodan jaamac mire fartuun jaamac mire saciido jaamac mire raxmo jaamac mire dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdikaafi jaamac mire iyo ifraax cabdi dhagaafe oo arooskooda uu ka qabsoomay caabudwaq waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo iyo owlaad qeyr qabta aamiin amiin ayaanan u raaciyey hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday daandurey waxaana ay naga soo gaartay ayaad maxamed aadan cabdiwahaab maxamed aadan cimraan maxamed aadan sulaymaan maxamed aadan daawuud maxamed aadan sayma maxamed aadan maxamuud maxamed aadan iyaas waa ilyaas maxamed aadan iyo mustafa maxamed aadan cabdikariim maxamed aadan maryam maxamed aadan xaniifa maxamed aadan iyo umaana maxamed aadan hooyo umeyma cabdikariim iyo hooyo zayra muxiidiin dhammaan reer maxamed aadan waxay tahaniyad dhalasho ay halkan uga dirayaan muhaab maxamed aadan iyo shaakira maxamed axmed oo ay gabadhi ugu dhalatay deegaanka cawjaba ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada heesaha
heestaasi ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sidii dhugdhugley dhuldheer mari baa dhawaaqiga loo dhegaystaa heestaasi uu ku luqeynayay cusmaan maxamed cusmaan gacanlo waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha